الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى baabun idaa sallaa hadduu tukado qaacidan isagoo fadhiya uma dabeetana saxa uu bogsado oo xanuunkii uu la fadhiistay uu ka ladnaado aw wajada ama uu dareemo khifatan waxoogay fudayda tamama waa dhammaystiri doonaa oo siday ahayd buu la iman maa baqiya salaadiisa inta ka hadhay oo tamama waxa u uga jeedaa manaa ataa maa baqiya lahu min الصalaaةi calى wajhi tamaam salaada inta u hadhay ila cudurdaarkii waa kaasuu leeyahy wuxuu la iman doonaa sidii ay ku dhamaystirmaysay oo mid dhamaystiran ay ku noqonaysay وqاaل الxasن wuxuu yihi in shaaء hadduu doono almariidu kii bukay sallaa waa tukan doonaa rakcatayni laba ragcadood qaa'iman isagoo taagan wa rakcatayni laba ragcadoodna qaacidan isagoo fadhiya oo hadduu laba ragcadood fadhiga uu ku tukado dabeetana uu awoodo taagni labada hadhay taagni buu ku tukan weeyaan macno laakiin ishkaalku wuxuu yahay mashiicadu maxay tahay miyaanay waajib ku noqon ahayn marka uu salaadii qeyb ka mida fadhi ku tukada haddii uu bogsado inta kale taagni inuu ku tukadaa miyaanay waajib ku noqon ahayn maadaama cudurdaarkii uu suulay laa shaka inay waajib ku noqonayso waxaanad moodaa inuu ujeedo xasan اlbasri raximah اllahu tacaala yanaa in shaaa banaa calىa maa sallaa wain shaaa ista'nafaha markuu laba ragcadood fadhi ku tukaday hadduu bogsado laba arrimood buu ikhtiyaar u leeyahay inuu salaadii soo bilaabo oo tii fadhiga uu ku tukadayna uu ku soo celiyo iyo inuu ku dulbineeyo intii u harsanayduun uu taagni ku tukado waxaanay taasi meesha ka saareysaa qowlka odhanaya binaagu ma banaano intii u harhsanaydun tukan maaye wou soo bilaabayaa mar hadduu bogsaday laakiin qowlka saxda ah culimada badankooduna ay ku tageen wuxuu yahay haddii salaadii qeyb ka mida uu tukado oo fadhi uu ku tukado ama iyadoo arkaanteedii qaar maqan yihiin cudurdaar awgii oo kadib uu bogsado ama cudurdaarkii uu suulo inta u harhsan ayuunbuu tukanayaa ee intii hore kusoo celin maayo waana sida uu yeelay rasuulku calayhi afdal الsalaatu watasliim axaadiida aynu ku arki doono qaala xadaثana cabdullahi bnu yuusuf qaala akhbarana maliku can hishaam bni curwa can abihi can caaisha radia allahu canha umi اlmu'miniina anaha akhbaratu waa u warantay hishaam curwa ibn zubayr anaha lam tara inaanay arag rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam oo yusalii tukanaya salaata leyli qaacidan isagoo fadhiya qatu weligii xataa asanna ilaa rasuulku da uu noqday oo markii rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu cuslaaday ee da uu noqday ayuu bilaabay salaada markaa salaatuleylka iyo sunayaasha inuu fadhi ku tukado oo caaisha radia allahu canha waata tidhi xadiid kale lam yamut xataa kaana akharu salaatihi jaalisa rasuulku ma dhiman ilaa salaadiisa badankeedu ay ahayd mid fadhiga uu ku tukado xafsana waxay tidhi maa ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam yusalii fii subxatihi jaalisan xataa ida kaana qabla mowtihi bicaamin wa kaana yusalii fii subxatihi jaalisa maan arag rasuulka oo fadhiga ku sunaysanaya ilaa la gaadhay sanadkii ka horeeyey dhimashadiisa markaa sanadkaas wuxuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid fadhiga ku sunaysta labada xadiid bana waxaa wariyey alimaamu muslim raximah اllahu tacaala marka ay sunnaha ku qaydeen caaisha radia allahu canha iyo xabsaba macnaheedu waxa weeyaan faralka rasuulku inuu taagni ku tukan jiray oo awood la-aan uu awoodi waayey inuu taagni ku tukado awgeed sunnaha fadhi ugumuu tukan laakiin isagoo awoodo inuu istaago ayaa ibqaan calaa nafsihi isagoo naftiisa u tudhaaya isla markaana samaynaya sida ay ku suurto gelaysa dee salaadaa inuu sii wado oo naftu aanay culays ka dareemin oo aanay ka go-in ayuu sunnaha fadhigu ku tukaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam fa kaana wuxuu aha rasuulku yaqra-u mid akriya qaacidan isagoo fadhiya xataa idaa araada ilaa marka uu doono an yarkaca inuu rukuuco e xataa idaa araada arukuuca qaama waa kici jiray oo faqara waa akhriyi jiray naxwa min halaaثiina aaya in ku dhow soddon aayadood aw arbaciina aayatan ama afartan aayadood uma dabeetana rakaca waa rukuuci jiro taagni buu kasoo rukuuci jiray marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadii qeyb ka mida wuxuu ku tukaday fadhi qeyb ka midana waxa uu ku tukaday taagni ayuu ku tukaday oo salaada sunnaha in fadhi lagu wada tukado ayaa bannaan waxaa kaloo bannaan qeyb ka midana inuu fadhi ku tukado qeyb ka midana inuu taagni ku tukado inuu dhammaanteedba taagni ku tukadaana waa mashruuc bal waaba sida afdalkaa ee u wanaagsan oo u dhamayska tiran qaala xadaثna cabd لlahi bn yuسf qaala akhbarana maliku can cabd لlahi bn yaزيid وabi nadr mawlى cmar ibn cubayd الlah can abi slma bn cabdالرaحman ibn cawf الzuhri اlqurashi can caaisha أmi اlmؤminiina radي اllahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslm kaana wuxuu aha yusalii mid tukada jaalisan isagoo fadhiya fayaqra' waa akhriyi jiray qur'aanka wahuwa jaalisun isagoo fadhiya faidaa baqiya markuu ka hadho min qiraa'atihi qiraa'adii uu ku talagalay inuu akriyo naxwun naxwu min halaaثiina aw arbaciina aaya manaa naxwun min min halaaثiina aw arbaciina aaya wax ku dhow soddon ama afartan aayadood macnaheedu waa maxay yanaa qiraa'ada inteeda yari markay harhsan tahay waayo marka la idhaahdo baqiya kada asalku waxa weeyaan in intii badnayd shaygaas ay xaasishay oo intii yareed ay harhsan tahay taasina waxay tilmaamaysaa tuulu qira'ati nabiyi calayhi salaatu wasalaam fi salaati leyl qiraa'ada rasuulku siday u dheerayd salaatuleylka dhexdeeda qaama waa kici jiroo faqara'aha waa akhriyi jiray intaa u harhsan wahuwa qaa'imun isagoo taagan uma yarkacu dabeetana waa rukuuci jiray uma yasajada deetana waa sujuuday yafcalu waa sameeyey fi rakcati athaaniyati ragcadda labaadna midla daalika oo qiraa'ada fadhi buu ku waday in yari markay u harhsantahy buu kacay oo intuu u harhsanayd uu dhammaystiray kadibna uu rukuucay marka xadiidkan dambe wuxuu dheeraad la yahay intaas yafcalu fi rakcati athaaniyati midla dalik oo xadiidka hore taa laguma sheegin faidaa qadaa markuu dhameeyo salaatahu salaadiisa nadara waa eegi jirayoo fain kuntu haddaan ahay yaqdaa mid soo jeeda taxadata maci waa ila sheekaysan jiray wain kuntu haddaan ahay naa'imatan mid hurudana iddajaca waa jiibsan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam taana waxaa laga qaadanayaa xusnu cishrati nabiyi calayhi salaatu wasalaam maca ahlihi dhaqan wanaagga rasuulku uu ku sifaysmaa ee uu kula dhaqmi jiray reerkiisa ama xaaskiisa masaladaa markaa bukhaari u baabaystay ayaa laga qaadanayaa labadan xadiidba haddii salaaddu markaa ay tahay salaad sunno ah fadhi waa lagu bilaabi karaa iyada oo ishkaal ma leh laakiin salaaddu hadday tahay salaad faralah oo qofku taagnida aanu wadi karin taagnidii mashaqo ay u sababayso iyo culays aanu qaadi karin ama khushuucdiisii ay yaraynayso oo arrinkiisu yahay inuu fadhi ku tukado hal yabtadiu salaata qaa'iman am yabtadiu salaata qaacidan ama intuu taagni ku xidho ayuu fadhiisanayaa mise marka horeba fadhi ayuu ku xidhan karaa ahlucilmigu waa isku khilaafeen haddii adilada loo noqdana haddii uu juz-un min alqiyaami la iman karo taagnidii wax ka mida intaa uu la iman karaa walow haba yaraatee ka dhici mayso bidaliili qowli nabiyi calayhi الsalaaةu wasalaam idaa amartukum biamri faatuu minhu ma staطactum haddaan arin idin faro inta aada awoodaan shaygaa kala yimaada taasina waxay tusinaysaa khaladka ay ku jiraan dadka qaarkood oo ay suurtagal u tahay salaada inay taagni ku xidhaan laakiin inay sii taagnaadaan aanay ay ku adag tahay oo kolleyba ku khasbanaanaya inay fadhiistaan waxay sameeyaan markaa iyagoo fadhiya inay salaada iska xidhaan wahada khaطأ hadduu salaada faralkaa taagni ku xidhan karo intaa dabadeed hadduu sii wadi kari waayo taagnidii waa fadhiisan karaa laakiin inuu marka hore taagni ku xidho wey oo isagoo fadhiya in salaadii faralka ahayd uu xidho maaha isagoo taagni ku xidhan kara halkaas ayaa waxa weeyaan mujaladkan axaadiidiisii ay ku dhamaatay kitaabu taqsiiri salana halkaa ayuu ku dhammaaday waxoogay markaa insha allah waxaynu yaro muraajacayn doonaa su-aalo aan idinka weydiin doonaa kitaabka aynu dhamaynay nacam limaada tufatishuuna cala اlkutub inaad iska laabtaan bay ahayd idinkuna waad baadhaysaan dib baad unoqonaysaa soo ma kitaabkaad ka jawaabeysaan aljawaab min alkitaab maa yanfac nacam ma xukmu qasri الsalaa fi safar khulaasadayn rabnaa qowlka raajixa salaada in la qasriyo ama la gaabiyo qofku markuu safro xukunkeedu waa maxay ma waajiba mise waa mustaxab mise waa mubaax a waa waajib maxaa u daliila inay waajib tahay ma daliil calى wujuubiha hadihi xujaة calayk walaysat xujaة lak ida darabtum fi اlardi falaysa calaykum junaxu an taqsuruu min الصalaaة xadiiثu caaisha wahuwa furidat الصalaaة rakcatayni rakcatayn wautimat salaaة اlxadar wauqirat salaaة safr marka asalba waxa salaadu inay laba laba ragcadood ahay tii safarka sideedaa loo daayey tii waxa weeyaan negida ayuun baa la dhamaystiray wakadalika xadiiث ibn cabaas wa xadiiثu cumar ibn khaaab radi allahu canh waayo haddii istidlaalka ishkaal lagu soo arooriye ka warama oo la dhaha sooka ilaahay yihi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min الصalaaة salaada haddaad gaabisaan dembi dushiina ma aha markaad safartaan marka ama qof shay waajiba sameeye baa la odhanayaa ku dembaabi maysa miyaanu macnaheedu ahayn waa mubaaxo ku dembaabi maysaan man yujiibu calى hada suaal anta ajabt xusein yana nafyu اljunaax laa yadulu calى cadam اlwujuub haddii la idhaa shayga ku dembaabi maysid taasi tusin mayso inaanu waajib ahayn maxaa u daliila ina الصفا ina الصفا والmarwaةa min شhacاa'ir الlah faman xaja الbeyt aw اctamara falaa جuنaaha عalayhi an yطawafa bihima iyadoo طawaafka bayna الصفا wاlmarwa oo sacyigu uu yahay manaa rukn min arkaan الxaj ayaa haddana la yihi ku dembaabi maysaan su-aal kale ya أحmed limaada yaأti nafyu الجunaax can man facala bacض الwaaجibaaت maxay tahay sababta keentay qof waajib sameeyey in la idhaha ku dembaabi maysa oo tan safarkana jaahiliyaa samayn jirta nacam maxaa ka dhashay marka inay inay inay halkaa asnaami taalle beyna safa walmarwo dee asnaamta ay u dawaafi jireen waxaa ka dhashay waa maxay sabab u noqday nafyu ljunaax nacam macanaa yaأti nafyu ljunaax can man facala waajiba ida taxaraja canhu wadana ana fii ficlihi imaa shay waajiba qof sameeyey waxaa lagu yidhaahdaa dembaabi maysid marka shaygaa waxoogay uu dhibsanayo uu is yidhaahdo war aarmaad ku dembaabtaa maadaama meesha asnaam loogu dawaafi jiray waxay is yidhaahdeen biloo dee aad kuwaa u ekaataan oo aada saciga ku dembaabtaan salaadiina qofka waa ka taxaruji karaa wuxuu odhan karaa warma salaadii afar tahayd baad laba tuuri doonta bilaad arrintaa ku dembaabta ولhada jaءa nfy الjunaax marka yaأti nfy الjunaax can man facala waajiba إida taxaraja can dalika واctaqada ana fii ficlihi aw dana ana fii ficlihi iثma nacam haddii la idhaahdo xadiiثu cmar بن khaطaab fi صaxiixi mslim rasuulku wuxuu yihi markii la weydiiyey qasriga صadqة taصadq اllah biha عalaykum faqbaluu min اllahi صadqatahu markaa sadqa lagu tilmaamay markaa waajib maaha xadiidkaas wuxuu daliilu yahay inaan qasru الصalاة fi sfr aan waajib ahay fama jawaab maxaa lagaga jawaabaya naam aye la xagga qabuulkaynu ka waramayna qabuul sadqa ma waajib ba qofku inuu aqbalo sadaqada la siiyey laysa biwaajib ha bixinteeda ka warami mayno cidda bixisa waa ilaahay subxana watacaala lakin waxaynu ka waramaynaa qabuul sadqa waajib maaha bay yidhaahdeen sadaqada aqbalitaankeedu nacam la la nusuus kale m maaha naskan laftiisa nacam aye faqbaluu min allahi sadaqat nacam asalku waa maxay waa qabuulu sadaqa inaan waajib ahayn hadii qofka sadaqad la siiya inuu aqbalaa waajib maaha lakin huna amara الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam biqabuuliha halkan laakiin rasuulku wuxuu amar ku bixiyey sadaqada in la aqbalo walaslu fi awaamir anaha tufiid اlwujuub awaamirta waxaa asal ah inay wujuub faa'iideyso ayb hal yushtarau fi اlqasri alkhawf fi safar ma la shardiyaa marka safar salaada lagu gaabinayo in safarkaa baqa waxa weeyaan uu la socdo khawf mise lama shardiyo nacam laa yushtarad waayo aayadda maxaad kaga jawaabaysaa in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu ya yani haalibulasfaarka markaa khawf uu la socdaad leeda waktigaas oo maxaa u daliilay saa la yskama odhan kare yuxmalu cala alghaalib la yskama odhan kare anasiita xadiid yacla bnu umaya nacam ya cabdilqaadir maxaa u daliila a kef ma daliil calى hada anahu kharaja makraj alghaalib nasiita dakaraka allah nacam nacam xadiidkan hadda akriyayna yacla ibnu umaya miyaanu odhan ya amiira almuuminiin qowla allahi tacaala ya ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxu an taqsuruu min aلsalaaة in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu waqad aamina faqaala cumar tacajabtu mima tacajabta minhu fasaأltu rasuula اllahi can dalika faqaala صdqة تصdq اllah bha عalaykum faqbaluu min allahi صadaqatahu nacam marka xadiidkaasi wuxuu tusiyey inaanu khawfku shardi u ahayn gaabinta salaada lagu gaabiyo fi safar labada xadiidee uu ku bilaabay baabka horeeya bukhaari mid waxaa ku timi xadiid ibn cabaas aqaama الnabiyu tiscaةa caشhara yqsur manaa waa fii maka sagaal iyo toban buu joogay salaadana waa gaabinayay wa fii xadiidi anas aqamnaa biha cashraa toban baanuna ka joognay see laysu waafajinaya labada xadiid nacam man man yujiib nacam maxamuud sax manaa xadiidka sagaal iyo tobanka inuu inuu sagaal iyo toban rasuulku maka joogo tilmaamay cinda fatxi maka xadiidka anasna aqamnaa biha cashra waa xajaة اlwadaac marka waa laba dhacdo oo kala duwan ee labada صaxaabi ayay kala warameen xadiidka waxaa laga qaadanayaa iطlaaqu ismi اlbaladi calى ma jaawaraha wa qaruba minha halay kaga jirtaa talow magaca ay magaaladu leedahay waxaa lagu iطlaaqi karaa ama loogu yeedhi karaa meelaha u dhow ee la jaarkaa aye tobanka cisho sax tobanka cisho maka gudaheeda ma wada joogin rasuulku calayh isalaatu wasalaam qaar wuxuu joogay mina qaar wuxuu joogay carafa habeen musdelifa ayuu joogay wamaca dalika anas markii lagu yihi aqamtum bimakata shay-an qaala aqamna biha cashraa nacam markaa qofka sidaa yeelaa been sheegi maayo ka meel hargeyso u dhow ku dhashay tusaale ahaan idhaa xaggaad ku dhalatay idhaa hargeysaan ku dhashay hada lam yakni nacam baabu الصalaaةi bminan maxay tahay sababta iyadoo kitaab اlxaj aynaan ku jirin kitaabu taqsiiri salaa aynu ku jiro bukhaari uu si gaara ugu baabaystay salaada mina lagu tukado hada kulhu kul ma asأalkm canhu dakarnahu fi dars naam naam lannahu waa mowdic اkhilaaf waa halka salaadeedaba la isku khilaafay oo yaa isku khilaafay markii horeysay cuثmaan ibnu cafaan iyo cabdالlahi ibnu mascuud ibnu cabaas ma sheekh cabdالlahi ibnu mascuud naam salaytu maca الnabiy buu yihi cabdالlahi ibnu mascuud ibnu cumar biminan rakcatayni وabi bakri وacumara وmaca cuثmaana sadra min imaaratihi ثuma atamaha maxay tahay faa'idada ku jirta waa su-aal caama in saxaabadu had iyo jeeraa leh markay sheegaan rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ficil uu samayn jiray inay daba dhigaan abubakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo baa saa samayn jiray ma hiy alfaa'idaةu fi hada miyaanay miyaanay daliil ugu filayn rasuulku sidaa uu sameeyey maxay ka raacinayaan abubakr iyo cumar iyo cuثmaan iyo nacam xamed haybe yani hada lam yarid fi الthanaa'i calى الصaxaaba lakin warada fi اlاstidlaal xagga daliishigaynu ka waramayna haye cumar yani marka waa daliil labaad marka laga yimaado ficlu nabiy alayhi الsalaatu wasalaam haye jaamic cumar baa kaaga horeeyey sabaqaka biha cumar nacam nacam hadi waa faa'ida ta koowaad yana taطbiiquhum nacam lihadihi الsuna ama ashariica wacamaluhum biha waxay tusinaysaa sidaa saxaabiga iyaga sheegayaa uu fahmay in iyaguna ay u fahmeen fahamkooduna waa xujo wey laakiin mid kalaa jirto muhima weli aan la sheegin ay khadir lakin ma hiya faa'idaةu dikri abi bakr wa cumar wa cuثmaan maca nabiy alayh الsalaatu wasalaam su-aalu can hada nacam la la hada baciid nacam صaxiix hadi ayda faa'ida jazaaka اllahu khayr hada yadul calى ana hada laysa min khasaaص الnabiy alayh الsalaatu wasalaam oo saxaabadu inaanay ufahmin arrinta in rasuula ku gaar tahay nacam ismaaciil haye a haye haye haye nacam yana jawaabuka fi dimni jawaabi man sabaqak jawaabi qoladii hore ayay jawaabtaada ku dhex jirta haye cabdallah aywa hada yadul calى ana الصaxaaba kanuu yufadiluuna aba bakri wacumara wacuثmaana calى gayrihi min الصaxaaba oo miiza ama dheeraad saxaabada kale ay ka lahaayeen lakiin qadiyadii istidlaalka ku saabsanayd antum tadhabuuna baciida ana sa'altkm can qadiya mutacaliqa bاlاstidlaal xagga daliishiga la xidhiidha haye haye hada dukir walaysa huwa اlmuraad acajaztm nacam aywa hada huwa اljawaab aladi kuntu abxaثu canه jazaaka اllahu khayr hada yadul calى cadam الnask mar haddii la idhaha rasuulka dabadi alayhi الsalaatu wasalaam abubakr iyo cumar iyo cuثmaan baa ku camalfali jiray arrinkaas inaanu mansuuq ahayna muxkam uu yahay ayay taasi daliil u tahay ayib ma hiy اmasaafa alati yaqsuru fiiha almusaafir maxay tahay masaafada musaafirku uu ku gaabinayo salaada nacam xasan kul ma yuطlq عalayhi ism sfr curfan oo qowlkan idhi waa raajix waayo magaca maxaynu nidhi alasmاء alati culliqa biha axkaamu sharciya tanqasimu ilaa haye maxamed asmaada ama magacyada xukun sharciya lagu xidhay waxay uqaybsataa saddex haye maxamed maxamed ibn cabd لlahi ibn guuleed nacam magacyada ay shareecadu axkaam ku xidhay waxay u qeybsamaan uhi saddex nooc sax qaar almuraada minha almaqsuuda minhu shareecadu ay caddaysay sida salaad iyo soom iyo kuwaas luqa iyo curfi toona loola noqon maayo iyo la shareecada maxaa ku xiga horta luqada qaar macnaha looga jeedo luga alcarabiya bimacnaa ay caddaysay ka saddexaad muxuu noqonayaa sida aلshams واlqmr الsma واlأrض kaadi macruufa fi lugaةi اlcarab waxaa looga jeedo midaan sharciguna maqsuudka ama xadkiisa aanu sheegin luqaduna aanay sheegin kaa maxaa xadeynaya curfiga curfiga oo caadaة الnaas looga jeedo ayaa xadeynaya sida asafar kadalika الnafaqa bir اlwaalideyn wغayru dalika marka ismu safar shareecaduna xaduma sheegin luqaduna xadumay sheegin idan xadkiisa waxaa loola noqonayaa ila lcurfi baa loola noqonaya haddii lagu idhaahdo maxaad ukhilaafteen saxaabada ibnu cumar iyo ibnu cabaas kana yaqsuraani wa yuftiraani fi arbacati burad oo sitata cashara farsakhan oo a hamaaniyat wa arbacuuna miila intaasay ku gaabin jireen ibnu cabaas iyo ibnu cumare maxaad ukhilaaftee haddii la idhaha ka warama masaafay xadideenay nacam ibraahim maxaa u daliila in arbacatu buradkaasi ay ahayd agtooda masaafatu safar curfan yani khilaafu dalikaba iyaga laftooda ka sugnaaday iyadoo masaafadan masaafo aan ahayn oo ka yar ay ku gaabiyeen salaada marka taasi maxay tusinaysaa masaafo xadaysan oo go-an inaanay jirin mar walba masaafada ah curfi ahaan safarun inay ku gaabin jireen nacam mataa yabtadiu fi lqasr musaafirkii goormuu salaad gaabinta bilaabaya salaad gaabinta goormuu bilaabaya musaafirku nacam muusa idaa faaraqa cimraana maxilatihi marka uu ka baxo meesha uu degan yahay dhismayaasha ee uga baxo badanan jidh ahaan uga dhex baxo laa ru'yatan aragti ahaan ay uga qarsoonto maaha macnuu walaa ha uga muuqatabe meesha uu degan yahay dhismayaasha koonaha u xiga haddii uu ka dhex baxo weliba waa dhismayaasha la degan yahay kuwa kharaabo iyaga lama tirsanayo oo fadaaga iyo banaanka ayay la xukumiyeen markaasuu salaad gaabinta bilaabaya waay eriboodka ama mataarka hargeysa qofka reer hargeysa ee safraya ma ku gaabin karaa salaada maada tafcaluuna ya rashiid idaa saafarta ilaa kenya qasriga eriboodkaad ka bilowda aye man yuwaafiqu waman yukhaalifu nacam laguma gaabin karo aywa airboodka laguma gaabin karo lianna albinaa mutasil magaaladii buu ka mid yahay iminka hadduu ka go-naan lahaa yacanaa wuxuu yeelan lahaa xukum kale laakiin iminka dhismihii baa mutasila ilaa airboodka aad ka gaadhayso marka waa xaafad ka mid a xaafadihii magaalada marka laguma gaabin karo airboodka ha wa may gaabini ma jirto ay curfan dee safar lama odhanayo iminka qofka tusaalahaan london jooga ee sharqu london ku nool hadduu karba london tegayo kam saaca yaa bashiir saacateyn saaca wa nisf manaa ilaa berbere intaad ku gaari kartid wy ya haddana maca dalika dee curfan musaafir miyaa loo ictibaarinaya uu safray lama odhanaya wuxuu wuxuu gaadhay baa la odhanaya galbeedka ayuu tegay ama beriga ayuu tegay marka walow masaafadu haba dheeraatabe curfan mar haddaan safar loo ictibaarinayn waxa weeyaan salaad lagu gaabin maayo ha gaabnaatee haddii curfi ahaan safar ay tahay salaadda waa lagu gaabinaya ayb insha allah dhowr su-aalood baynu ka jawaabi doonaa oo aan baryahaaba halkan kitaabka ku dhex jiray salaada tahajudka ah qofku inuu gurigiisa ku tukado iyo ma masaajidka inuu ku tukado iyomaa fadli badan asalku waxa way inay fadli badan tahay inuu ku tukado masaajidka rasuulku wuxuu yihi alayh الsalaatu wasalaam man qaama maca alimaami xataa yansarif kutiba lahu qiyaamu leyla qofka imaamka la tukada ilaa salaada uu ka baxayo qiyaamu leyl dhamaystiran baa loo qoraa wakadalika aلصaxaaba kanuu yusaluuna fi اlmasjid jamaacata salaada haddii guryaha ay ku fadli badan tahayna qof waliba gurigiisa ayuu ku tukan lahaa marka xadiidka odhanaya afضal salaati اlmar salaatuhu fii beytihi ila اlmaktuba iyo xadiidka adila ayaa ka saartay waxa weeyaan salaada tahajudka oo looga jeedo taraawiixda la tukado bacda nawmin hurdo dabadeed salaada tahajudka sameecadaha kor loo dallacayo ma banaan tahay waxaan leenahay maya in loo dallaca ma aha lannu salaad waajiba maaha oo dadka loogu yeedhayo dadku inay tukadaan waajibkuma aha o dee qofkii iska seexday gaar ahaan jaarulmasjid in la iscaajiyo oo dee hurdada laga toosiyaa waxa weeyaan xaq maaha waxaa laga yaaba xataa dad marda ah oo buka oo sawdkani uu dhibayo in ay waxa weeyaan degan yihiin meelaha sameecaddu ay gaadhayso bal culimada qaarkood xataa waxay diidaan salaada faralkaa aadaanka ayuunbaa sawdkiisa dabadda loo saaraya laakiin iqaamada iyo qiraa'ada midnaba dabadda loo saari maayo maxaad umalaynaysaa markaa mid sunaa masaajidada markaa waxaa haboon in loo sameeyo meel swij laga kaantarooro sida masaajidda qaarkood waxa weyaan aan u samaynay iyadoo arrinta noocaasi aan ka fikiraynay oo sameecaduha yeesha laba swij mid gudaha shidaya iyo mid dabadda shidaya oo markaa ka gudaha un la shito xaaladaha aan la rabin sawdku inuu dabadda uu baxo nacam sekada haddii aan qofka aan siinayo aanan u sheegin inay seke tahay ma iga ansaxaysaa shardi maaha inaad u sheegtaa adigu inaad seke ahaan u niyeysato ayuunbaa shardiya laakiin afka inaad ka sheegtay inay seke tahay shardi maaha oo daliil saa shardinayaa ma soo aroorin maydhashada iyo weysada haddii aan israaciyo sandaarsi ma la imanayaa mise sidaasay ku dhan tahay sida raajixa waana madhabu imaami axmed almadmadatu walistinshaaq waajibaani fi lwuduu'i wاlgusl luqluqashada iyo sandaarsiguma waa waajib haddaad weysaysanayso iyo haddaad maydhanayso maydhasho sharciya sida guslu ljanaaba iyo guslu lxayd iyo waayo min daahiri lbadan bay ka mid yihiin afka iyo sanku jidhka inta muuqata ayay ka mid yihiin ee in la maydhaa ay waajib tahay inta muuqata inay ka mid yihiinna waxaa u daliila ibaaxatu almadmada walistinshaaq lisaa'im banaynta loo baneeyey qofka sooman inuu luqluqdo sandaarsado oo hadday jawfka ka mid yihiin dee luqluqashadii sandaarsigu soomkay ka jebin lahayn laakiin maadaama taa musaafirkii loo ogolaaday jidhka intiisa daahirkaa ayay ku xisaabsan yihin oo ay ku tirsan yihin marka in la maydhaa waajib wey haddii aada weydo jamac ma la tukan karta ahlulbidaca salaat ljamaaca looga tegi maayo qofku inuu yahay saaxibu bidca haddaanay bidcadiisu mukafiro ahayn qofku bidcadiisu bidco uu ku gaaloobay hadday tahay lagu daba tukan maayo laakiin hadday bidcadiisu tahay bidca mufasiqa fisqa ta'wiil haddii aada helayso cid bidcadaa ka maran oo aa mutasif bisunna inaad la tukatid ciddaa wey haddiise aanad helahayn jamaacada ka tegi maysa inaad jamaacada ka tagto aad tidhaahdo qofkaasi waa saaxibu bidca oo ku daba tukan maayo kelidii baa iska tukanaya naf nafteeda ama lafteeda ayaa bidco ah tarku اljamaaca khalfa اlmubtadica waa bidca inaad tiraa gurigaan iskaga tukanaya mubtadica ku daba tukan maayo qad saraxa bidalika alama minhum shaikh اislaam ibnu taymiya raximah اllah min caqaa'idi ahli الsuna aلsalaaةu khalfa اlbari wاlfaajir salaada dhexdeeda ma lagu ducaysan karaa af soomaali adkaarta tawqiifiga ah sida faatixadii ducaaء الاstiftaax dikr الrukuuع dikr الsujuud الtashahud kuwaas sidooda ayaa loola imanaya si ay usoo arooreen waxba lagama bedeli karo laakiin ducada kale ee qofku uu sujuudda ku ducaysanayo ama tashahudka atixiyaadka dabadi sida fiicani waxay tahay inuu ku ducaysto ducooyinka ma'huurka ee waaridka soo arooray waayo ducaaءu nabiy alayhi الsalaatu wasalaam waxaa rasuulka la siiyey jawaamic اlkelim kelmado koob kooban macnahooduna uu ballaadhayo xeel dheeriye haddaanu kuwa gara inuu af carabi ku ducaysto ayaa afdal oo axsana laakiin hadduu af soomaali ku ducaysto salaadu guri mayso limaada lanna af carabigii af soomaaligu labaduba dee waa kalaam waa hadal xagga hadal ahaan waa isku mid laakiin hadalku haddii khitaab maca alkhaaliq hadal alkhaaliqaagi kula hadlayso waxa weeyaan ama dikri ha noqdo ama duca ha noqdee salaadaada burin maayo waxba yeeli maayo allahu aclam waxka bilahi towfiq wsala allahu calaa nabiyina mxamed